subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax khamiis ah bisha febraayo ee sanadka waa saddex waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somalycom saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah dad ku dhintay gaari ay miino kula qaraxday koonfurta ismaamulka wajeer gaadiidleyda muqdisho oo ka walacsan qiimaha shidaalka oo sare u kacay
shidaalkan iyagu saamayn badan oo u yeeshay waayo magaaladii lacag la'aanba ka dhacday dadkii ilaa iyo meelo dhoweyna hal doolar loo qaadaa shidaalkan wuxuu noqday dee halkii doolar iyo halkii liitar isku mid ah sideetanu marayaa
waxaa kaloon idinkugu haynaa idaacaddeena saaka xaaladda degmada balambal oo deggan kadib dagaalo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaano hoos taga iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo anigoo cabdiqaadir ah maraykanka ayaa arbacadii ku dhawaaqay inuu ciidamo kale oo dheeraada u dirayo salgiyadiisa militari ee uu ku leeyahay dalalka poland iyo jarmalka xilli xiisad ay ka taagan tahay xuduudda ukrein iyo ruushka ciidamada oo gaaraya laba kun oo askari ayaa waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha maraykanka jo biden waxaana ay ka bixi doonaan labadan kun saldhigga weyn ee maraykanka uu ku leeyahay gobolka north carolina sidoo kale kun askari oo ka mid a ciidamada maraykanka ee horey u joogay jarmalka ayaa la geyn doonaa romania tallaabadan ayaana jawaab u ah ciidamada tobanaanka kun ah ee ruushka uu geeyey xadka ukrein afhayeenka wasaaradda difaaca ee maraykanka john kirby ayaa sheegay in ciidamadan ay xoojin doonaan xooga maraykanka iyo isbahaysiga ee jooga bariga yurub isagoo intaasi ku daray in ruushka uu weli sii wado diyaargarowga wax u muuqda duulaan uu ku yahay ukrein afarlabaatankii saac ee lasoo dhaafay sarkaal u hadlay ruushka ayaa sheegay in tallaabooyinka maraykanka uu qaadayo ay sii murjinayaan xaaladda reer galbeedka ayaa ka cabsi qaba in ruushka uu weeraro ukrein kadib markii xadka ay wadaagaan uu geeyey boqol kun oo askari qaramada midoobay ayaa ugu baaqay taliska militariga ee miyanmar in si aan carqalad ku jirin ay u fasaxaan gargaarka bini-aadinimo ee loogu talagalay malaayiin dad ah oo la ildaran macluusha faqriga iyo caafimaad daradii ka dhashay colaada ka jirta dalkaasi kadib markii sanad ay kasoo wareegtay afgembigii militariga ay kowdii febraayo oo sanadkii hore xukunka kaga tuureen dowladii miyanmar ee sida dimuqraadiga loo soo doortay ayaa jimciyadda qurumaha ka dhexeysa ay ka digaysaa in dalkaasi uu ka dilaaco dagaal sokeeye oo hadda uu ku sii siqayo qaramada midoobey ayaa sheegtay in dhibaatooyinka sii kordhaya ee dalkaasi ka jira ay sababeen in nolosha ay ku adkaado dad lagu qiyaasay afar iyo toban milyan iyo bar jamciyadda qurumaha ka dhexeysa oo arrinkaasi ka jawaabaysa ayaa dalbatay siddeed boqol lix iyo labaatan milyan oo dollar oo gargaar loogu fidinayo lix dhibic laba milyan oo ruux taas oo noqonaysa lacagta ugu badan ee gargaar ahaan ay u dalbato afhayeenka xafiiska isku xirka arrimaha bini-aadanimada ee qaramada midoobay janis lerk ayaa sheegay in qalqalka siyaasadeed iyo dhaqaale iyo midka dhaqaale ee ka dhashay afgembigii sanadkii hore oo lagu daray saameynta masiibada covid sagaal iyo toban ay kala bar dadka reer miyanmar u horseeday faqri iyo duruufo adag oo dhinaca nolosha ah qaramada midoobey ayaa sidoo kale sheegtay in afar boqoloo kun oo ruux ay ku dhex barakaceen gudaha dalkaasi tan iyo markii militariga ay qabsadeen kumanaan kalena ay xaalad adag ku jiraan halka qaar kalena ay u barak ama ay u qaxeen oo magangelyo ay ka doonteen dalalka thailand iyo hindiya dhageystayaal warkeennii dunidana waa naginta warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaa degan xaaladda deegaano ka tirsan degmada balambal ee gobolka galgaduud kadib markii dagaalo laba cisho socday uu maleeshiya beeleed halkaasi ku dhex maray waxaa kordhay khasaarihii ka dhashay dagaalka sida dadka deegaanka iyo goobaha caafimaadka ay sheegeen iyadoo dhimashada la sheegay inay gaartay shan iyo toban ruux wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq oo jooga magaalada dhuusamareeb ayaa qadka telefoonka kula xiriiray nabadoon cabdulqaadir maxamuud shidane oo gurceel ku sugan kana mid ahaa cuqaashii colaadaasi ku baxday waxaana uu weydiiyey sida uu hadda xaalku yahay
adeer xaalada guud waxaa weeye colaad sool xun oo dadka dhigaya ay yihiin dad deris ah oo walaal ah weeye waxay ka dhex socotaa sida aada ogsoon tahay deegaamada gobolkan hadda galgaduud ama gobollada kaloo soomaaliya waxaa ka jirta abaar sanadii la waayey dad reer miyiga ay ku noolaan jireen waxay iskugu tageen meelo awal markii hore oo colaada ahaayeen cabsi aheed oo u dhexaysay labada deegaan oo u dhexayda gurceel iyo balambal meeshaasay isku tageen reermiyi wey dadka iskugu tegaya xoolo dhaqato ah qof waliba wuxuu aaday meeshii cuntada lahayd oo xooluhu ay wax ka cuni lahaayeen meelihii berkedihii iyo deegaamadii ay hore u deganayeen ama xadka etoobiya ahaa ama xadka soomaaliya ahaa waxaa laga waayey abaar baa ku dhacday cunno waa laga waayey markay cunno ka waayeen qof waliba wuu guuray wuxuu yiri meesha cunnada le aada xoolaha geysid markii la geeyana way isku dirireen mid kastoo kamid ah koray aan loo soo marin in bulshabileyna milataare oo hooyada ugaday ah oo ninka reer miyiga uu iska wato oo qoriga a k forty seven ka ahay wataan adigu maxaan ku idhahdaayey meeshiibay iskugu tageen xabaday isku cabbeen wayna isku laayeen waxa noolaan la yidhahdaan haysa wax ay kala dhacayaan dal iyo dad midna ma kala qabsanayaan dadkii wax garanayay ama cuqulada ahaa ama culuma awdiinka ahaana wax way ka maqli waayeen hadda dhibka jira oo gobolka galgaduud ka jira oo dadkaasu isku laynayaan waa laba qalibigil oo deris ah waa laba qabiil oo intaasoo qarni dagaal aana qabiila oo reer hebel ah ayay isku dilayaan wax kaloy kala hayaan ma leh waxna ma kala furanayaan naar bay u shaqaynayaan doqoonkana haddii la rogi ceebta waa lagu rakaadaa baa leyi bal haddii dagaal uu ka dhacay laba cisho oo is xigtaa dad badanna ay ku dhinteen hadda deegaanka xaaladiisu waa sidee ma degan tahay maxaa dhaqdhaqaaq nabadeed ah oo duqeyda dhaqanka ee labada dhinac ay wadaan wax xiriira oo hadda toddobaadkan hadda dagaalku wuxuu dhacay kowdii bisha iyo labadii bisha sidaad ogsoon tahay markaas uu bilowday waa laysla deganaa waa laysu dhowaa xoogaa xoolo iyo mataqaan dhexdooda iyo marar laysku xabadeeya arrintu joogtay shalay ayaa dagaalku doraa buu bilowday oo kowdii bishuu bilowday labada deegaanna wax kala fog oo laysu haajiraya ama karaag loo gelaya ma ahan way isla degan yihiin aryuhu way isu muuqdaan geelu waa isu muuqdaa haweenku way isu muuqdaan caruurtu way isu muuqataa kan qoriga sitaana labada dhinac ayuu midba ka jiraa meeshii u dhexayday xabadii way bilaabatay markii ay bilaabatay na cid waliba gadaasheedii ayay usoo faaftay way isu gurmadeen wayna isbogeen waana isku lecdeen dhan fayoobina ma jiro hadda sidaas ayaa dhacday nabadoone haddii odayaashii dhaqanka ee labada dhinac kasoo jeeday aysan jirin wax xiriira hadda dhinacyadii dagaalamay yaa soo kala dhex galay oo xaaladda qaboojiyey xaaladda ilaahay agtiisa qabowdi inaan been sheega ma rabo labada dhinac midna inta tegey ama xiriir la sameeyey wada hadal aan meesha maxaan ku idhaahdaaye ka wada hadalno weli lama soo daadin laakiin annaga hadda gees annaga magaaladan gurceelan hadda kaala hadayo waan isku kalisnay shalay maanta waxaan u diyaarsanayn in xiriir la helo markii hore hadda meydka hala aaso iyo dhaawac ayay ahayd laakiin haddeer waxaan diyaar u nahay inaan la macaamilno walaalaha kale la hadalno nabadayn aan leenahay ilaahay darti aan dadkaa kala joojino
kaasi waxa uu ahaa nabadoon cabdulqaadir maxamuud shiidane oo gurceel ku sugan wuxuu ugu rameeyey waryaha v o e da cabdiwaaxid macalin isaaq markana muqdisho bilihii lasoo dhaafay qiimaha shidaalka dunida aad ayuu u kordhay dhaqaaliyahanku waxay tilmaameen inuu sabab u yahay xanuunka covid sagaal iyo toban oo xayiraadiisii dowlado badan oo dhaqaale xumi dareeme ay hadda kordhinayaan wax soo saarkooda soomaaliya oo dib uga soo baxaysa colaadihii dheeraa ee ka jiray ayaa ka mid ah meelaha qiimaha uu kordhay ee shidaalka laga dareemayo caasimadda muqdisho oo ku jirta dib u kabasho xoog leh dad badan ayaa ka cabanaya kana baqdin qaba in haddii uu qiimaha shidaalka uu kor usii socdo inay iska dhigaan gaadiidkooda halka dhaqaaliyahanku u arkaan in dowladda loo baahan yahay in sicirka shidaalka iyo maciishadda ay xal u hesho sida uu warbixintan kusoo diray wariyaha v o e-da cabdicasiis axmed barrow dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ayaa aada looga dareemay muqdisho iyo koonfurta soomaaliya qiimaha shidaalka ee aadka u kordhay marka laga yimaado in si guud uu caalamka qaali uga noqday soomaaliya waxaa jira arrimo kale oo usii dheer oo ay ka mid yihiin khilaafaadka siyaasadda oo qalqalgeliya dhaqaalaha dalka iyo doorashooyinka oo daba dheeraaday dadka wata gaadiidka bajaajtu ay ugu horeyso ayay dhib ku tahay shidaalka hadda qaaliga noqday sida uu ku waramayo maxamed xasan isxaaq oo aan la kulmay isagoo mootadiisa bajaajta ah ku wata wadada makaal mukarama
shidaalkan iyagu saamayn badan ugu yeeshay waayo magaaladii lacag la-aan ba ka dhacday dadkii ilaa iyo meelo dhoweyna hal doolar loo qaadaa shidaalkina wuxuu noqday dee halkii doolar iyo halkii liitara isku mid ah siddeetanu marayaa marka halkii doolar waxaa waaye hal dhibic labaatan shan waaye afar doolar shan doolar marka ku shubno ilaa had xilligan oo toddoba saayo meelahaas ay tahay waa nagu go-aa ganacsatada shidaalka iibiya ee muqdisho ayaa ku doodaya in loo baahan yahay in siyaasad lagu jaangooyo sicirka shidaalka ay la timaado dowladda dhexe sidoo kalena nidaam loo sameeyo kaalmaha shidaalka ee dalka gaar ahaan caasimadda si arrintan aysan faraha uga bixin sida uu qabo maxamed cabdiraxmaan oo ah maamulaha shirkadda shidaalka sam oyal ee ka shaqaysa magaalada muqdisho
xilligan hadda aan ku jirno saddexdii bilooda ugu dambeysay qiimaha sicirka shidaalka marba mar ka dambayso kor ayuu usii kacayay waxaa kaloo jira sicirka ganacsatada soomaaliya ma jiro government regulation adag oo xadidaya sicirka shidaalka ama badeecadaha dhanba marka inta kor u kaca uu sameeyo row materialka waxaa laga yaabaa in ka badan inay ganacsatadu kor u qaadaan taasoo iyada nafsigeeda qeyb ka noqon karta sar u kaca shidaalka ku yimid shidaalku waa u muhiim wax soo saarka dalka iyo nolosha ka jirta caasimada korukaca ku yimi qiimihiisana waxaa la wadaagaya waxyaabaha quutul daruuriga ah oo nolosha aadanuhu ay u baahan tahay ganacsatadan waxay ku doodayaan haddii uu qiimihiisa sii kordho in ganacsigooda uu hoos u dhacayo islamarkaana aysan xamili karin bixinta mushaaraadka shaqaalahooda shirkadaha shidaalka ka ganacsada oo annagu aan ka mid nahay som oyal ahaan waxay keenaysaa markuu sare u kaco shidaalku macaamiisha isticmaasha ama baabuurta dadka wata ayaa waxay yaraynayaan socodkooda taasoo keenaysa iibka shidaalka inuu hoos u dhaco eventually waxay keenaysaa marka dambe marka shirkadihii shidaalka wax soo saarkoodii inuu hoos u dhaco dhanka dhaqaalaha waxay keeni kartaa haddii sare u kaca shidaalka uu sii socdo ee meel sare uu gaaro uu ku laabto sidii twenty fifteenkii oo kale uu gaaro hal dollar literkii waxaa dhici karta dad badan ee baabuurta wata inay dib isaga iibiyaan taasoo keenaysa shirkaduhu inay shaqaalo dhimis sameeyaan dhaqaalayahanada soomaalida ayaa ku doodaya in dad fara badan oo horay isaga dhaafay isticmaalka dhuxusha uu sababi karo qiimaha shidaalka ee kacay inay dib ugu laabtaan taasina ay khatar ku tahay deegaanka sida uu ku doodayo doctor cabdisalaam warsame oo ka faallooda dhaqaalaha
horta marka koobaad annaga wuxuu nagu saamayn doonaa nolosha wuu naga saamayn doonaayo hadda shidaalada raashinka baa lagu kariyaa marka markuu qaaliyoobo iibsiga shidaalka ee raashinka lagu kariyaa hoos u dhici doonaa marka dhirtii in la guro oo dhuxushii loo laabto way imaan doontaa gaadiidka iyo ma garanaysaa maxaa transportationka wuu saamayn doonaa wax soo saarkana wuu saamayn doonaayo wax badana loo isticmaalaa in lasoo saaro sidaasoo kale wuxuu saamayn doonaa korontada guryaha ku jirta sababtoo marka shidaalku qaaliyoobo inkastoo naafta lagu soo saaro haddana wuxuu saamayn doonaa kirada guryaha qaabba u saamayn doonaa haddii saamayn doonaa baabuurta iibsashadooda iyo bajaajta iyo kuwa kuwa yararka ah shidaalka isticmaala ay kudhig hoos buu u dhici doonaa shidaalka oo hadda liitarkii la iibinayo siddeetan sinti oo doolarka maraykanka ah muqdisho lama oga goorta dowladda soomaaliya ee arrintan soo faragelin doonto si nolosha dadka aysan u noqon mid sii adkaata cabdicasiis barrow v o a muqdisho
kenya afar qof ayaa ku dhimatay gaari ay saarnaayeen dad rayid ah oo kusii jeeday magaalada wajaar ee dalka kenya kadib markii ay miino la qaraxday gaarigan ayaa waxaa miinada loo dhigay inta u dhexaysa weelgaras iyo handhaaki ee koonfurta ismaamulka wajaar wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa warbixintan noo soo diray
afar qof oo saarnayd gaarigaasi laanguruusash ay ku safrayay inta u dhexaysa deegaanka weelgaras iyo handhaaki oo ka tirsan koonfurta wajeer ayaa hal mar oo keliya ku dhintay kadib markii qarax lala beegsaday gaarigaasi laanguruuselka ah dadka rayidka deegaankaasi iyo laanta afka soomaaliga v o e da waxay u xaqiijiyeen dhammaan ay ahaayeen dadka gaarigaasi saarnaa dad rayida gaarigan uu ahaa gaari dadka raaciyadda ay leeyihiin halkaasna ku safrayay josfat biyood gudoomiyaha degmada koonfurta wajeer ayaa dhankiisu waxa uu xaqiijiyey in qaraxa gaarigaasi lala beegsaday uu ahaa nooc miino dhulka lagu aasay wuxuuna sheegay halkaasi in afar qof ay ku nafwaayeen
kuna gari aina ya Landcruiser mm. ilikuwa inatoka upande wa Kerile mm -hmm. gaarigan oo noociisu u ahaa Landcruiser waxa uu ka imaanayay deegaanka Gariley wuxuuna u soo socday cown magaalada Wajeer halkaas ayayna miino kula qaraxday waxaa dusha gaarigaasi saarnaa afar qof saddex rag ah iyo hal dumara hal mar oo keliya ay halkaasi nafta ku waayeen inta aynu xaqiijinayno halkaasi waxaa haatan gaaray ciidamada militariga iyo booliiska oo wada socdo gaariga noociisa oo ahaa midka cagaaran ayaa waxaa islahaayeen dabcan kooxdii halkaasi qaraxa kula beegsatay inuu yahay gaari ciidamada booliiska ay leeyihiin sidaan aaminsannahay balse gaarigaasi wuxuu ahaa gaari rayid ah dadkii saarnaana waxa ay dad rayid oo halkaasi ku dhintay master bonet ayaa waxa uu sheegay wada shaqaynta dhow ay la lahaayeen dadka rayidka deegaankaasi inay keenaysay xilli walba in laga hortago dhacdooyin noocan oo kale inay dhacaan haatanna wuxuu sheegay inuu amraya shacabka iyo guddoomiyaasha xaafadaha hoose inay wada shaqeeyaan kana shaqeeyaan sugidda amniga iyo deegaanadaasi
tumeomba wananchi kabisa kwa umakini aswa wa chiefs na assistant chiefs wawe waangalifu kabisa.
Dadka iyaga gaar ahaan guddoomiyaasha xaafadaha hoose iyo weliba dadka mas-uuliyiinta waxaan ka barinay inay laamaha amniga wada shaqeyn la sameeyaan sida ugu dhaqsiyaha badanne laamaha amnigu ay ku soo wargeliyaan cidda ay isleeyihiin oo ay ku cusub tahay deegaankaasi iyo weliba cidda la odhan karo dhacdo ayay ka geysan kartaa deegaankaasi in badan wajeer koonfurteedu waxay ahayd dhul amni ah haatanna qisadan waxay noqonaysaa mid xanuun fara badan leh miiradan dhulka lagu aasay ayaa waxay imaanaysaa iyadoo isbuucan oo keliya horaantiisii deegaanka mandera county saddex iyo toban qof ay ku dhaawacmeen qarax loo dhigay halka toddoba kalena ay ku dhinteen inta u dhexaysa deegaanka carabiya iyo deegaanka mandheera waxaana haatan aad moodaa inay ku soo noqonayaan qaraxyadiisi xigay ka dhici jiray gobolada waqooyiga dalkani kenya inta badanna dowladda ay u tirin jirtay in kooxda al-shabaab ay yihiin kuwa ka dambeeya qulqulatooyinka iyo dilalka ka geysanaya qeybo ka tirsan gobolada waqooyiga dalkani kenya maxamed faarax shire v o a garisa
magaalada kismaayo waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii beesha caalamka ay ugu gurman lahayd dadkii ay abaaraha saameynta ku yeesheen ee ku nool deegaanada maamulka jubbaland waxaana kulanka ka qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka iyo wafdii ay hogaaminaysay safiiradda ingiriiska ee soomaaliya kate foster sida uu faahfaahinta warkan noogu soo diray wariyaha v o eda ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad
kulankan oo looga hadlayay sidii loo samata bixin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland oo ugu horreeyey madaxweynaha jubbaland iyo sidoo kale safiirka dowladda ingiriiska u fadhiisa soomaaliya kate foster oo wafdi ay hogaaminayso shalay gelinkii dambe soo gaartay magaalada kismaayo kulanka ayaa waxaa inta badan diiradda lagu saarayay xaaladaha bani'aadinimo ee ka jira jubbaland iyo saamaynta ay abaaraha ku yeesheen guud ahaan dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada jubbaland oo waayadii u dambaysay ay si weyn abaaruhu u saameeyeen kulanka waxaa kale oo lagaga hadlayay arrimaha doorashooyinka ee golaha shacabka oo qaybo badan oo ka mid ahay dalku ay si weyn uga soconayaan gaar ahaan magaalada kismaayo waxaana safiirka ingiriiska ee soomaaliya u fadhidaayay ay bogaadisay qaabkaay u socdaan arrimaha doorashooyinka gaar ahaan magaalada kismaayo waxa ay sidoo kale sheegeen in ay wax ka qaban doonaan kaalmana ay ka geysan doonaan abaaraha ka jira meelo badan oo jubbaland ka mid ahi waxaana ay si gaara u sheegeen in ay wax uga qaban doonaan dadka ay abaartu saamaysay ee xooluhu ay dhaafeen in la gaarsiin doono kaalmo dhaqaale si wax looga qabto xaaladaha bini'aadinimo ee jubbaland ka jira wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa markii uu kulanka soo gabagaboobay kadib warbaahinta la hadlay ulajeedada wafdigan ay u socdeenna waxay ahayd sida ay u heli lahaayeen xog dhab ah ee ku saabsan abaaraha wafdigan socdaalkooda wuxuu daba socday dadaalla iyo juhdi fara badan iyo qaylidhaan uu sameeyey madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam iyo xiriiro badan uu la sameeyey beesha caalamka ayay daba socotay maantana si nabad ay noogu imaadeen xog aada u baahsan ee qooto dheer ee ku saabsan arrimaha abaaraha ku saabsanaan siinay runtii shirku si fiican u dhacay xog ku filanna way heleen waxay noo ballan qaadeenna insha allah inay dadaali doonaan inta dowladda u k-na tabarteeda ay ka soo qayb qaadan doontaa oo tabaalaynta iyo garab istaagga bulshada reer jubbaland aanay ballan qaadeen inay ayaga naftood sii samayn doonaan advocacy iyo ololo badan sidii dadkaa loo caawin lahaa ayadoo laga duulaya dadaalada madaxweynaha waxaan kaloo maalmaha nagu soo socda aan sugaynaa waafuud kale ee caalami ah oo imaan doona si ama xaqiiq raadis u imaan doona arrimaha abaaraha sidii dadkaa loogu heli lahaa mustaqbalka soo socda xal waara sidii loogu heli lahaa dhowaan ay ahayd markii midowda yurub kaalmo dhaqaale ay ugu deeqeen maamulka jubbaland kaa oo la gaarsiinayo dadka ay abaaruhu saamaynta xoogan ku yeesheen ee xooluhu ay kaga leedeen abaaraha waxaana dowladda ingiriiska ay mar kale ballanqaadaysaa in gurmad la gaarsiin doono dadkaasi iyadoona dadkii ugu badnaa ee abaaruhu ay saameeyeen ay ku soo qulqulayaan duleedka magaalada kismaayo oo dibudejin maamulka jubbaland uu ugu sameeyey inkastoo ay baahidu badan tahay haddana waxaa jira gurmadyo aan sidaa u sii ballaarnayn oo la gaarsiinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool meelo badan oo jubbaland ka mid ahi iyadoona dadkii ugu badnaa ay ku barakaceen duleedka magaalada kismaayo oo ay si weyn u buuxdhaafiyeen xero halkaa ku taalla oo maamulka jubbaland uu asteeyey gaar ahaanna xeradii hore ee ceel jaalle ee duleedka waqooyi ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad v o e magaalada kismaayo
hal qof oo turki ah ayaa ku geeriyooday kadib markii weerar la eegtay xuduudda dalkaasi ama lagu weeraray hoobiyayaal halka labaiyo toban qof oo kale oo tahriibayaal ahna ay ku geeriyoodeen xuduudda turkiga ula wadaago griega kadib markii qabow badan oo ka dhacay wariyaha v o e-da xuseen cusmaan saxnuuni ayaa warbixintan noo soo diray wasaaradda difaaca dowladda turkiga ayaa sheegtay in askari ka tirsan ciidamada turkiga inuu geeriyooday kadib markii goob ay ku sugnaayeen ciidamada meel u dhow xuduudda ciraaq ay weerar hoobiyaal ay ku soo qaadeen dagaalyahanada kurdiyiinta wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi ayaa intaasi ku dartay in weerarka uu ka dhacay degmada sirnaaga ee ku taala koonfur bari ee dalkaasi iyadoo ay ku eedeysay mas-uuliyadda weerarkaasi xisbiga shaqaalaha kurdiska oo ankara ay u aragto urur argagixiso arrintan ayaa timid kadib markii diyaaradaha dagaalka ee turkiga ay duqaymo isdabajoog ah ku qaadeen fariisimaha maleeshiyaadka kurdiska ee waqooyiga ciraaq iyo waqooyiga suuriya ilowareedyo ciraaq ah ayaa sheegaya in weeraradaasi ay sababeen geeri iyo dhaawac sideed ka mid ah dagaalyahanada kurdiska wasiirka difaaca magaashaandhigga ee dalka turkiga hulusi akar ayaa sheegay in weerarkaasi ay ku dileen mintidiin badan oo uu ku tilmaamay inay yihiin argagixiso wasiirka ayaa intaasi ku daray in la beegsaday godod iyo baqaaro yiilay saanada hub ah oo ay adeegsanayeen xisbiga shaqaalaha kurdiska ee b k k warka ka soo baxay wasaaradda difaaca turkiga ayaa lagu sheegay in howlgalladaasi lagu soo afjarayay waxa ay ku tilmaameen weeraro argagixiso oo ka dhan ah muwaadiniinta iyo ciidamada amniga ee turkiga islamarkaasina lagu xaqiijinayo ammaanka xuduudaha war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in howlgalka cirka ahi in laga fuliyey deegaanada diriga sinjaara iyo kirkuuga dowladda ciraaq ayaa cambaaraysay howlgalkaasi waxayna ku tilmaantay xadgudub ka dhan ah madax bannaanida dalkaasi ciraaqa war qoraal ah oo ay soo saartay hay-adda nabad sugidda ee waddankaasi ayaa ugu baaqday dowladda turkiga in ay ilaaliso daris wanaagga si waafaqsan heshiisyada caalamiga iyo in la joojiyo xadgudubyadaasi oo aan dib loo soo celin muddo dheer kooxda b k k ee kurdiyiinta ayaa u dagaalamaysay ismaamulka kurdiyiinta turkiga waxa ayna saldhigyo ku leeyihiin gobolka kurdiyiinta ee dalkaasi ciraaqa bishii abril ee lasoo dhaafay ciidamada turkiga ayaa weerar cir iyo dhul ah ku qaaday waqooyiga ciraaqa si ay u baacsadaan maleeshiyada kurdiyiinta howlgalkaasi oo milatariga ay ugu magacdareen howlgalka danabka oo uu fuliyey ama uu soo jeediyey madaxweynaha turkiga rajab dayib ordogan turkiga ayaa inta badan howlgal milatari ka wada waqooyiga ciraaqa isagoo sheegay inuu baacsanayo mintidiinta kurdiyiinta ee xiriirka la leh xisbiga shaqaalaha kurdiska ee b k k dhanka kale wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka turkiga ayaa ku dhawaaqday geerida laba iyo toban qof oo tahriibyaal ah kadib markii uu ku dhacay qabow iyo baraf badan oo ka jira dalkaasi wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda turkiga ayaa sheegtay in dadkaasi ay geeriyoodeen kadib markii ciidamada ilaalada xadka griiga ay dib ugu celiyeen muhaajiriintaasi dalkaasi turkiga laba iyo toban ka mid ah laba iyo toban muhaajiriin ah oo ay soo celiyeen cutubyo ka tirsan ciidamada xuduudaha ee griiga ayaa geeriyooday kadib markii si qasab ah dharka iyo kabaha ay wateen looga qaatay xili jawiga uu ahaa mid aad u qabow ayuu wasiirka arrimaha gudaha ee dalka turkiga sulaymaan saylo ku sheegay bartiisa twitterka oo uu ku lifaaqay sawirka meydadka tahriibayaasha wasiirka arrimaha gudaha ee dalka turkiga ma uusan bixin faahfaahin dheeri ah laakiin waxa uu ku eedeeyey cutubyada ilaalada xuduudda ee guriga inay u dhaqmeen si naxariis daro ah dhanka kale wasiirka socdaalka ee dowladda griiga masarnotis mataraki ayaa musiibo ku sifeeyey laba-iyo tobanka qof ee tahriibayaasha ay ku geeriyooday xuduudda turkiga ee u dhow deegaanka ibsala ee xuduudda labada dal wasiirka socdaalka ee dalka griiga oo bartiisa twitterka soo dhigay bayaanka uu ka soo saaray arrintaasi ayaa si adag u cambaareeyey eedeymaha turkiga ka soo yeeray waxa uuna ku tilmaamay mid aan sal iyo raad lahayna arrimahan ayaa imaanaya xili dowladda turkiga inta badan ay ku eedeyso dalka ay jaarka yihiin ee griiga inay iska celiyaan ama si xun ay ula dhaqmaan muhaajiriinta doonaya inay si sharci dare ay ku galaan dalalka yuruba taasoo inta badan dowladda griiga ay diido eedeymahaasi xuseen saxnuuni v o a qahira
idaacaddeenii subaxnimona waa nageynta inta ka horeysa waxaanu idinkaga tegaynaa codkii shariif cabdalla
annuwan gurxamaya sida arganta halqaba gedugalawaya an marbaad geedurora annuwan gurxamaya sida arganta halqaba gedugalawaya an marbaad geedurora nafsihayga gaadano calabgeediweegaye gabadhaan jeclaaye